أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati albaqara waxaan ka soo hadalnay darsigeenna aayaddii ugu dambaysay allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay dadka mu'miniinta ah awliyadoodii inuu yahay weligoodii inuu yahay weligoodii naasirkii u gargaarayay xifdinayay inuu allah yahay sidaa darteed nusradiisii iyo gargaarkiisii oo u gargaarayay iyo xifdintiisii in uu dulumaatu shirki waalkufri uu ka soo saaro oo u gaarsiiyo nuurkii tawxiidka iyo iimaanka uu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala sidoo kale gaaladana owliyadooda inay shayaatiin yihiin iyo ru'asaau dalaal dadka ahlu dalaalka la yidhaahdo baadida dadkeeda kuwooda madaxda inay yihiin baan soo aragnay ayagana nuurka iyo tawxiidka iyo iimaanka bay dadka ka wareejiyaan kufriga iyo maaragtay shirkiga iyo macaasida iyo waxa xun oo idin ayay u horseedaanay gaarsiiyaan marka dadkii awliya yani shayaadiinta ay awliyada u ahaayeen qayb ka mid ah ayuu allah nooga warramaya aayaddan aan arki doono oo masalan mid mutakabir ah oo la dooday nabiyullaahi ibraahim kulana dooday wujuudka ilaahay subxaanahu watacaala jiritaanka ilaahay allah uu inkiray ayuu kula doodaya marka kaasi waxa weeyaan waa yani waxaa la leeyahay alam tara ila ladii xaaji ibraahima fii rabbi yani qofkaas oo kale ma arkaysaa baa la leeyahay sida ay dawaaqiidii uga saareen nuur aliimaan ilaa dulmati lkufri walilxaad gaalnimada iyo ilxaadka ay gaarsiiyeen so uma jeedid baa la leeyahay ma og tahay sidaas oo kale marka noocaas ayaa laga warramay ninkan inuu maaragtay nin nabiyullahi ibraahim la dooday boqorna uu ahaayo mulki ilaahay siiyey ayuu rabbi nooga warramayaa weyaan alam tara ma og tahay nabiyullaahi moxamedow yacni cilmigaadii ma gaaray we alam yantahi cilmuk cilmigaadii miyuunan gaarin uusan ku dhammaanin ila aladii kii xaaja dooday oo la dooday ibraahiima nabiyullaahi ibraahim la dooday kii nabiyullahi ibraahim la dooday warkiisii cilmigaadii ma uusan gaarin yani maku soo gaaray wey akhbaartiisii war ma ka haysaay ma og tahay alam tara bimacnaa alam taclamu ma og tahay ila ladii kii xaaja ibraahiima nabiyullaahi ibraahim la dooday fii rabbihi fii wujuudi rabbihi rabbigiisa jiritaankiisa kula dooday kaas ma og tahay oo cilmi ma u leedahay muxuuna kula doodaya oo nabiyullahi ibraahim wujuudka ilaahay jiritaanka rabbi muxuu ugula doodi an aataahu llahu lian aataahu allahu allah inuu siiyey darteed almulka boqortooye inuu siiyey daraaddeed buu nabiyullahi ibraahim yacni la dooday oo wujuudka iyo jiritaanka allah ayuu kala dooday kaa warkiisi maku soo gaaray baa leeyahay marka boqortooyadii rabbi uu siiyey mulkidii allah uu siiyey ayaa maaragtay uu ku qooqay oo ku kibray ilaa wujuudka ilaahayba uu ku inkiro yacni kaa warkiisi maku soo gaaray id wakti warkiisii ma og tahay oo maku soo gaaray ama id wakti ou la dooday nabiyullaahi ibraahiim ayuu la dooday qaala ibraahiimu nabiyullaahi ibraahiim uu yidhi rabbii aniga rabbigaygu alladii allihii way khaaliqayga iyo macbuudkayga alladii allihii way yuxyii wax nooleeyo oo xayaatada iska leh wa yumiitu wax dilo oo cidduu doonana dilo allahaas weeyaan aniga rabbigayga khaaliqayga iyo macbuudkaygu waa kaa weeyaan hadalkaa marka nabiyullaahi ibraahiim maadaama meesha dood ay tahay waxaa laga fahmayaa yani markuu leeyahay rabbiy aladii yuxyi wa yumiit in uu ninkani mutakabirka ee daaqiga ahe qooqay uu weydiistay nabiyullaahi ibraahim rabbiga uu dadka ugu yeerayo oo maaragtay uu rumaysan yahay wax tusinayo oo daliil inuu jiro la imow inuu yidhi oo kale bay tusinaysaa marka nabiyullahi ibraahim marka sidaa uu ku jawaabay rabbigaa dadka ugu yeerayso ood leedahay waa macbuudkayga waa khaaliqayga itusi waxyaalaha itusinaya rabbinimadiisa inuu jiro wujuudkiisa iyo jiritaankiisa waxa tusinaya itus daliil isii markaas uu ku yidhi daliilka aan ku siinayo waxa weeye rabbiy aladii yuxyii wa yumiitu koonkan waxa maaragtay waxna waa dhalanaya waxna waa dhimanaya makhluuqaadka yani xayawaanaadka waxna way dhalanaya waxna waa dhimanaya allaha wax abuuro oo xayaatada marka hore uu abuurayo min alcadam isagoo nin jirin kasoo abuuro weeyaan haddana yani qofkii adduunyada ka wado oo dilo waa allahaas wey marka qofkaas xayaatadan iyo iyo dhimashadu qofka nolosha la geliyo iyo noloshii oo laga qaadaaye waxay daliil u tahay halkaa inuu jiro axad faacil ah oo khaaliq ah oo waxaa sameeye eh ashyaadan inaysan iskeed iskaga dhacaynin wax iska dhacaayo waa iska afaada in la yidhaahdaa inuusan jirin axadka noolaanaya oo dhalanayaa allah baa abuuray qofkan tegaya oo dhimanaya allah baa dilay marka waa inuu jiro qof faacilahoo hawshan samaynayo inuu jiro marka daliilka sidaasoo u keenay weeyaan marka ninkii baaqiga ahaayee qooqay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii maaragtay ibraahim nabiyullahi ibraahim la dooday ana aniguna uxyii waan nooleeyaa oo waxbaan nooleeyaa wa umiitu waxna waan dilaa marka taas ku tusin maysa uu leeyahay wujuudka ilaahay jiritaankiisa wax loo daliishan kara maaha ana uxyii wa umiitu macnaheeda waxa weeye yacni waxaan doonana waan dilaa oo qofkaan rabo anaa dilayo maadaama aan boqor ahay qofkaan rabo waan dili kaan rabana waan dayn xayaatada sidaasu ujeedaa oo ma dilaayo faraha ka qaadi wuu noolaan laba qofoo wada joogtaan midna dili midna daynaya marka anigana waxbaa nooleeyey oo kan baaqiga noqday waan nooleeyey kanna waan dilay oo maaragtay sidaasuu odhanaya weya anaa wixii wa umiid waxbaan dilaa waana nooleeyaa marka wax farqiga udhaxeeya ma jiro hadalkaas ayuu yidhi markuu intaa yidhi marka dadka caamada ama racaacu naaska la yidhaahdo waxaa laga yaabaa tadliil iyo talbiis inuu ku sameeyo oo yidhahdo alla waa runtii isna waxbuu dilaa maaragta waa ujeedaa qofkuu rabana wuu cafiyaa wuu iska daayaa inay yidhaahdaan nabiyullahi ibraahim marka xujo kaloo la yimi qaala ibraahiimu nabiyullahi ibraahim baa wuxuu yidhi markuu hadalkaa ku jawaabay oo waxaan dili karaa waxna waa nooleyn karaa uu yidhi ibraahim wuxuu yidhi faina allaha alle ya'tii wuu la imaani bishamsi qoraxdii ayuu la imaanaya min almashriqi qorax ka soo baxa cadcad ka soo baxa ayuu kala imaanay halkaas mashriqa la yidhaahdaa meesha qoraxday ka soo dhalato ayuu rabbi ka keenaya ee haddii aad adiga ilaah tahay oo macbuud aad tahay ood maaragtay awood leedahay fa'ti la imow biha qoraxdii waxaad kala timaadaa min almaqribi qoraxu dhac ka keenso halkaa kala imow soo celi markuu rabbi xagga u rido adiga xagga ka soo dhali oo maaragtay khilaafka allah la imow ilaahnimadaada aan aragna iyo waxaad sheeganaysa hadalkaas ayuu nabiyullahi ibraahim yacni xujadii ifxaamuu ku sameeyey waa war tiray wuu afbeelay marka xujada sidaasuu u galay ma leanna ma awoodi karo qof bani aadam oo miskiina inuu qorax halkaas ka yani alla uu u wada uu soo cesho halka kala yimaado wuxuu awoodi kara maaha markaasuu aamusay wey markuu aamusay allah wuxuu yidhi fabuhita aladii kafar fabuhita wuu wareeray alladii kii baa wareeray kafara gaaloobay kii kaafirka ahaa ee daaqiga ahaa ee qooqay wuu wareeray yani xujadiibuu gafay oo maaragtay heli waaye weeyaan leanna waxa weeye yani ficilka waxaa laga keenay min buhita arajulu ida inqataca wasakata mutaxayirana la yidhahda buhita rajul haddaad tidhaahdo ninkii baa wareeray markuu yani xujadiisi ay go'do oo aamuso isagoo wareersan ayaa la yidhaha buhita arajulu ninkii wuu wareeray baa la odhan sidaasaa la leeyahy fabuhita aladii kafar yani waxa weeye asbax yani akhrasa falaa yatakalam qof afbeelay buu noqday oo ifxaam lagu sameeyey oo awoodi waaye hadal dambe inuu ku hadlo fabuhita aladii kafar wuu wareeray laanna xujo dambe uu la imaan karaa ima jirto weeyaan markuu sidaa yani xujadii uu ka afbeelay allah wuxuu leeyahay maadaama uu dhaalim ahaa in wallahu alle laa yahdii ma hanuuniyo alqawma alaalimiina dadka dhaalimiinta allah subxaanahu watacaala ma hanuuniyo wallahu laa yahdi alqawma alaalimiin dadka dhaalimiinta xujada ma waafajiyo oo daliil saxa ilaahay kuma toosiyo kuma hanuuniyo maxaa yeele waa dhaalimiin oo waa yani kufaar wey qofku waa kaafir wey leanna dulmiga waan soo sheegnay waxaa la yidhahdaa wadcu shayi fii gayri mawdicihi boosku shaygu lahaa boosaan ahayn in la dhigo yani qofkan kufri buu la yimid allah cidaan ahayn uu caabuday cibaadadii rabbina waa uu ka wareejiyey marka waa dhaalim xujadan ilaahay ma waafajiyo weeyaan wladiina yujaadiluuna fi aayaat fi aayaat fi aayaati illahi maxay ahayd aayaddii maya wladiina yujaadiluuna fi aayaatina yani aayadda waxaan ujeedaa xujatahum daaxidatun cinda rabbihim fi suurati shura aayadda ku jirta wladiina yujaadiluuna wladiina yuxaajuuna fi llahi min bacdi ma stujiiba lahu xujatuhum daaxidatun cinda rabbihim yani sidaas weeyaan dadka ixtijaajka samaynaya baatilka ku doodaya waxa weeye oo allah maaragtay aayaadkiisa inay buriyaan ku dooda xujatuhum daaxidatun cinda rabbihim saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala xujadooda waxa weye waa mid maaragtay silbirraxatay oo baatil ah oon alla agtiis wax kasoo qaad lahayn weeyaan marka wallahu laa yahdi alqawma alaalimiin dadka dhaalimiinta ma hanuuniyo aw kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatan calaa curuushiha aayaddan waxa weeyaan waa aayaddii afraad oo aayadaha suurat lbaqara ku jiray oo dad intuu rabbi adduunka ku dilay isla markaa haddana adduunyada kusoo nooleeyey aayaadkiina tusinaya wey saddex baan soo marnay tan waa tii afraad midda shanaadna waa aayadda ka dambaysa weeyaan way isku xigaan labada aayadood wey aw kaladii mara calaa qaryatin yani awdaani waxay ku cadfantaha meeshii hore alam tara ila ladii xaaji ibraahiima kaa ma aragtaa baa laleeyahy cilmi ma u leedahay aw amase kaladii kii oo kaleeto ma og tahay warkiisa maku soo gaaray marra maray calaa qaryatin magaalo weyn dusheeda soo maray wahiya qaryadaasina khaawiyatun mid dunsan ay tahay calaa curuushihaa saqaafyadeedii saqafyadeedii mid ku dulduntay ay tahay ma ujeedaa qaryadaasna kii soo maray warkiisii iyo akhbaartiisii yacni ma og tahay ma ka warqabtaa weeyaan kaasoo qaala wuxuu yidhi marka yani ninkaa warkiisa kaasoo qaala yidhi annaa yuxyii haadihi allaahu bacda mawtiha annaa sideebow yuxyi llaahu alla yuxyi oo u nooleeyaa yuxyi oo u nooleeyaa haadihi qaryadan iyo magaaladan weyn allahu alla seebo u nooleynaya bacda mawtihaa dhimashadeedii iyo halaageedii dabadeed seebow rabbi u nooleyni qofkii yidhi warkiisii maku soo gaaray halkan allah wuxuu cabiray kaladii sida sii horaba alam tara ila ladii uu cabiray marka tacyiinka waa hebel la yidhaahdo kii hore aayadda hore oo nabiyullaahi ibraahim axadka la dooday ibnu katiir oo kale wuxuu leeyahy waa meliku baabil oo namruud la yidhahda namruud ibnu kancaan ayaa la yidhaahdaa buu yidhaahdaa laakiin allahu aclam waxaa nooga filan magaciisaas yani in la ishaaro mid baaqiya inuu jiray unbaa nooga filan weya haddana aayaddan waxay tilmaamaysaa nin magaalo burburtay oo ahalkeedii baaba'ay soo maray markii magaaladaas beledkaas baaba'ay dadkeedii ay baaba'een oo halaag ay halaagsameen ayadana burbursan tahay uu soo maray yidhi seebuu magaaladan ilaahay u noolayn doonaa iyo ahalkeedii seebuu u noolayn doonaa hadalkaasuu yidhi marka ninkaan hadalka odhanayaahi waa kee culammada macaani badanay sheeg sheegaan laakiin wax faa'iidaah oo weyn hadda nooga nooga maqan ma jiro ibn abi xaatim wuxuu warinayaa can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu wuxuu ka warinayaa inuu yidhi huwa cusayrun yani cusayr oo yuhuudda ay yidhaahdeen waa ibn allah ay weeyaan axadka hadalka odhanayo ibn jariir atabari iyo ibn abi xaatim waxay kaloo ka warinaya ibn cabbaas iyo xasan basri iyo qataada yani hadalkaas oo kale bay ka warinayaan ibnu kaiirna wuxuu leeya qowlkaasa mufasiriinta agtooda mashhuur ka ah buu odhanaya weyan laakiin mujaahid oo kale wuxuu leeyahay waa rajulun min bani israaiil nin un reer bani israaiil ka mida weeyaan marka midkuu doonaba ha noqdee waa qof yani hadalkaas qaryadaa markuu arkay hadalkaa yidhi annaa yuxyi haadihi illaahu bacda mawtiha seebuu rabbi u nooleeya qaryadan markay baaba'day dabadeed haddaba hadalkiisaas laba shay buu u ixtimaalaa laba macnaba waa suuragal inuu ula jeedo tan koobaad inuu calaa wajhi shaki walistibcaad wax la yidhahdo inuu u yidhaahdo wuu ka shakisan yahay ma qaryadaan baaba'day oo awal qaryo camiran ahay see uu rabbi u noolayn doonaa marka inuu nooleeyo inuu istibcaadsaday oo fogaystay oo isan suuragal ma aha inay noolaato inuu yidhaahdo macnahaas culammadu way ku sheegaan qolo kale waxay leeyihin maya looma jeedee shaki ma aha istibcaad oo arrintan la fogaysanayo ma ahe qofkan inuu ilaahay awood leeya wuu garanayaaye laakiin hadalka wuxuu u yidhi tacajuban laa shakkan fi lbacdi shaki ilaahay inuu awood u leeya dadku inuu soo saaro ma ahane la yaab wey waa shay oo la yaabo oo la tacajubay darteed buu hadalka u leeyahay marka annaa yuxyi haadihi allahu bacda mawtiha qaryadaas marka maxaa loo jeedaa qaryadaas waxay leeyihiin mufasiriinta waa baytulmaqdis wey markii ninkii maaragtay bukhtansar la dhihi jiray ama bukhtinasar la yidhaahdo markii uu burburiyey oo ahalkeedii uu baabi'iyo eber ka dhigay dabadeed oo qaryadii ay kharaab tahay baytulmaqdis oo ebera ayuu soo maray ninkani isaga oo maaragtay dameer wato raashinna u saaran yahoo wato ayuu meesha soo maray qaryadaanoo qaryo weyn oo camiran ayuu aqoon jiray ayadoo baaba'day eber u yimid markaasuu kelimadaas ayuu hadalkaa yidhi weeyaan aw kaladii aw amase kaladii kii oo kale warkiisi makuu yimid weeyaan yani hal ra'ayta kaladii mara calaa qaryatin kii mara maray calaa qaryatin magaalo soo maray qur-aankana qaryo marka aragtaan wuxuu isticmaalaa beledka weyn ayaa loo isticmaalaa qarya ee tuulada ma aha tuulo lama yidhaahdo caasimadoo kale qaryo loo isticmaalaa inta badan qur-aanka aad ku arkaysaa wey wahiya qaryadaasina khaawiyatun tudunsan ay tahay calaa curuushihaa yan saqafyadeeda ay kuay ku dunsan tahay saqaafka saqafka ay ku dunsan tahay marka alcuruush waxaa loo jeedaa assuquuf saqfigaasaa la yidhahdaa meesha kore ee maaragtay saqaafka la yidhaahdo ayaa loo jeedaa yani markii mufradkeedana carshi baa la yidhaha carshi baa loo jeeda sakfigaas weeyaan marka khaawiyatan calaa curuushiha laba macnaba mufasiriinta way ku fasiraan khaawiyatan calaa curuushiha yani saaqitatan calaa curuushiha sida sudiya uu ku fasiraayo ibnu jariir atabarina uu dooranayo wuxuu leeyahay yani mid dunsan oo saqafyadeedii ku dul dunsan weeyaan yani wuxuu leeyahay saqata saqafu saqafkiibaa soo dhacay uma saqatat ilxiitaanu calayhi markaasaa derbiyadiina kusii duldumeen marka khaawiyatan calaa curuushiha sidaasaa loo jeedaa way yidhahdaan mufasiriintu weeyaan macno labaaday ku fasiraano waxay yidhahdaan maye khaawiyada waxaa loo jeedaa yani qaryadaasoo wahiya qaryaduna khaawiyatun mid maran ay tahay yani ay maran taho khaaliyatan min annaas way dadka ay ka maran tahay calaa curuushihaa yacni maaragtay saaqlaaqyadeedina ay ku taagan tahay iyadu way dhisan tahay magaaladii ma dumin laakiin dadkeedii baa baaba'ay oo ahalkeedii baa dhammaaday macnahaasna waa la yidhaahdaa oo loo jeedo yacni loo jeedo khaaliyatan min annaasi waalbuyuutu qaa'ima wa khaaliya dad kuma jiro dadkeedii waa la halaagay laakiin ayadii gurihii waa taagan yihiin leanna aslu lkhawaa waxay leeyihiin kelimada alkhawaa la yidhaahdo asalkeedu waa alkhuluwu baa la yidhaahdaa marnaansho oo maarata faaruqnimo ayaa loo jeedaa maxaa yeelay carabtu waxay tidhaahdaa khawat iddaaru khawaa'an idaa akfarat hadday cidlowdo baa waxaa la yidhahdaa khawat iddaaru daartii waa cidlowday oo cid ku jirtaa in lama arko ayaa la odhanayaa weyaan marka wahiya khaawiyatun calaa curuushiha labada macnoba laba macnoo fiican wey iyadoo maran oo dad ka maran laakiin ay taagan tahay guryihii ay taagan yihiin qaala marka wuxuu yidhi anna kayfa sideebow yuxyii u nooleeyaa haadihi qaryadan iyo magaaladani allahu allah u nooleynaya bacda mawtihaa dimashadeedii dabadeed bimacnaa bacda ihlaaki ahliha ahalkeeda markuu baaba'ay dabadeed sideebow rabbi u nooleeyaa hadalkaasuu yidhi laadiri tacajubuuna u yidhi iyo layaab weeyaan allah marka wuxuu rabaa baxsiga inuu jiro in la tuso oo allah uu awood u leeyahay dad dadka dhintaa inuu noolayn karo ayuu rabbi tusinayaa oo si yani maaragtay ficli ahoo uu u jeedo ayaa lagu tusinay faamaatahu allah allah baa dilay ninkii markuu hadalkaa yidhi waa uu dilay faamaatahu ninkii waxaa dilay allahu allah baa dilay miata caamin yani boqol sano ayuu mayd ahaa markii la dilay ilaa boqol sano ayuu mayd ku jiro dhimashada uu ku dhex sugnaa weeyaan marka yani boqol sano yani ilaa uu tirtirmo wey eber uu noqdo ayuu maaragtay mayd uu ahaa weeyaan uma markaa kabacdina bacatahu fayaxyaahu allah ilaahay baa soo saaray oo nooleeyey boqol sano kadib ayuu rabbi soo nooleeyey ninkii weeyaan ninkiibaa boqol sano kabacdi baa la soo nooleeyey mufasiriintu waxay leeyihiin yani wuxuu nooleeyey allah yani bacda tacmiiri lqarya magaaladii ou lahayd anaa yuxyi anaa yuxyi haadihi llahu bacda mawtiha yani markay camirmatay oo dad badan ay ku ay dhismantay oo dad badan ay degeen oo magaaladii magaalo camiran ee noqotay dabadeed baa la soo nooleeyey bay leeyihiin qaarkood waxay leeyihin bacda mudiyi sabciina sana min mawtihi dhimashadiisa markii toddobaatan sano kabacdi ay ahayd ayuu maaragtay qaryadii camirantay bay leeyihiin toddobaatan sano kabacdi bay camirantay markaa kadib buu rabbi soo nooleeyey subxaana wa tacaala markii la soo nooleeyaa su-aal la weydiiyey qaala allah baa wuxuu yidhi yani biwaasitati lmalak wey malak baa u dhexeeya arrintan gaarsiinayo haddii malaka hadalka uu gaarsiiyo kaana ilaah iyuu yidhi oo kale wey amarka ilaahay baa soo soo amray weeyaan qaala markaasu wuxuu yidhi allah kam labidta imisaad nagaatay oo dhimashadaada aad ku nagaatay yani kam labista mayitan wey mid mayda aad ahaydoo aad halkaada ku nagaatay imise sanaad mayd ahayd qaala ninkii wuxuu yidhi markuu jawaabay labistu waa nagaaday yawman maalin baa nagaaday aw amase bacda yawmin maalin qaarkeed baa nagaaday maalin dhammaba maba wadaaba haba maalin nuskeed qayb ka mid a ayaan maaragtay aan maydkii ku nagaaday buu leeyahy hadalkaas waxay leeyihiin oo shakiga tusinayo sida ibnu kaiir uu soo guurinayo wuxuu leeyahy wadalika anahu maata awala nahaar maalinta awalkeedii buu dhintay uma bacatahu llahu fi aakhiri nahaar maalinta aakhirkeedina waa la soo saaray markaasuu awalkii inuu yani maaragtay hurdayba uhaysto alla dilay u dhintay marka yani maalin baan joogay bu qoraxdii sii dhacaysa markuu arka hal maalin aan aan maaragtay maydkayga ku nagaaday markaasuu shakiyo weli qoraxdii aan bixin aakhir nahaar ay kan u yidhi maya bacda yawmin maalin qaarkeed sidaas hadalkaas ayuu u yidhi buu leeyahy maxaa yeele wuxuu arkay qoraxdii weli baaqiyo aanan dhicin markaasuu sidaa hadalka u oranaya weya qaala marka allah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi bal iska baaq inaad maalin ama maalin barkeed aad noolaatay aad mayd aheedoo dinsanayde labista waad nagaatay oo dhimashadaadii baad ku nagaatay mi'ata caamin boqol sano ayaad halkaas ku nagaatay ood mayd ahayd buu allah ku yidhi subxaana wa tacaala boqol sanood halkaa ku jirtay marka yani labistadan quraada waxay akriyaan waxaa la yidhaahdaa matalan ibnu katiir iyo naafic iyo caasim oo kaleeto waxay akrinayaan sacda banaankay soo dhigaan qur-aanka meel kastood ku aragtid labista iyo labistum iyo meeshaad aragtidba sacda banaanka waa la akriyaa laakiin abu camar iyo ibni caamir iyo xamsa iyo kisaayi ta'da iyo sacda waa isku idqaamaan waa la isdhexgeliyaa maxaa yeele maqriskooda isku dhow marka sidaa darteed qaala bal labista bay akrinayaan bal labista mi'ata caamin كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام يعني الصعب يتعدي بالاسم إدغام يومي قراء ثلاثة آخرين لبدا قراءة واسكو معنى أويا وأن كان شيء بالوجه ذا المكتب بالوجه ذا ويا قال الله حولي بل لبثت مئة عام بقول صلاة أيتلك تكون نجاتي مركز على تصينيا أرن كان حقيقة نمديس إنه بقول سنة ميتة آه. واحد تصينيا دليل مشاهد على تصيني وقدرة إلهي كبيرة فانظر فيري إلى طعامك عندي أدودت عندي فيري وشرابك عبتان كاذين فيري لم يتسنه مورا دورسو منه يعني لم يتغير كما دعين واحد تغيرا يعني لم يتسنه منه شيء واحد دورسو من لما أركويا فانظر فيري إلى طعامك عندي وشرابك عبتان كاذين فيري لم يتسنه أولا اسبدلين يعني واحد بدل التغير كل حي لما أرى يعني بقول سنة راشن يعريتان ماشايين لي وذلك عنده وحال إلى هذا وسريع التغير والفساد بالطبع بالي حق طبع أهان يعني دربدي وإيش بدلا راشن كما أنت أذكرتها برسبح سوق وقار وأذكرها هذا ما عرفت هذه هذا فريجي وحلم إلى أذنك شنين وذن إلى شنين وحاول وإتبدلها يا دربدي راشن بنان كان سكيا له iyo biyo meeshaan iska yeelo sharaab ah oo wax taqayura ah ku dhacay aanan jirin isbedel oo boqol sano yiilay waa qudra ilaahay oo cajiiba wey bal fiiri baa laleeyahay raashinkaadii iyo cabitaankaadii isma uuna bedelin waa sidoodii wey midda kaloo kasii cajabta badan waxa waaye wixii ka baakinimada badnaan lahaa oo xoog galaa sida asaga iyo dameerkiisii oo watayina waa baabi'een raashinkiina soo bedelin waa mucjiza ilaahiya wey وانظر فيري بالي هدنا إلى حمارك الضميرك هذه فيري يعني فيري الضميرك هذه محيط أمرك كيف هو سويه بالأرض لو معنى بغو يسوي احتماشا وانظر إلى حمارك مركز إليه ضميرك هذه فيري حركي سأرك وحوجة هذا ضمير بماشي ميالوا ما فروقه أي عيد قدر سنو بابا وحو ماشي ميال معناها سوء بابا أي غبر النقطة فيري راشينكي oo hore ka bedelmayana isma aynan bedelina fiiri baa la odhanaya waa waa qudrad cajiiba weya baltaana fiiri baan leeyahy macnaha labaad ee ixtimaasho waxa weeye yacni wandur ilaa ximaarika dameerkaaga fiiri kayfa yuxyiiki illaahu yacni siduu rabbi u noolaynayo wa anta tanduru siduu rabbi u noolayn doono dameerkii baaba'ay adoo fiirinaya baa rabbi noolaynayaay fiirina way ixtimaashaa labada macnaba mufasiriintu way ku sheegaan weya hortaadaa lagu noolayna eeg oo fiiri weyaan markaas asaga loola soo noqday walinajcalaka aayatan linnaasi walinajcalaka yani ficilka waxaan ujeeda walinajcalakada waxaan ku xiraynaa oon ku cadsaynaa ficil meeshaa ka go-an ayaan ku qadaraynaa ku xiraynaa macnaha waa adigoo yidhoo kale wa facalnaa maa facalnaa wixii aan samaynay ayaanu samaynay oo ah min ixyaa'ika adiga nooleyntaada lagu nooleeyo baan samaynay maxaan u yeelnay linajcalaka inaan kaa yeelno adiga aayatan calaamad inaan kaa yeelno linnaasi dadka inaan kaaga yeelno aayad tusinayso yacni allah subxaanahu watacaala qaadirun calaa kulli shayin inuu yahay qaadirun albacda bacda almawti markay dadka dhintaan dabadeed inuu soo noolayn karo alla awood u leh inuu yahay inaad maaragtay ay dadka aayad aad u noqoto darteed baan u yeelnay waxaan samaynoo dhan sidaasaan u yeelnay weya walinajcalaka inaan kaa yeelno aayatan calaamad iyo daliil inaan kaa dhigno linnaasi dadka aan kaaga dhigno darteed ayaa facalnaa maa facalnaa wax aan samaynay aan u samaynay yani dadku way ogaay ninka inuu dhintay dameerkiisa uu dhintay haddana ilahay waa soo nooleeyey marka inuu rabbi awood u leeyahay dadka dhintay inuu soo nooleeyo daliil inaad u noqotid darteed buu rabbi sidaa u yeelay weya markaasaa dameerkii loo celinaya wandur fiiri ila alcidaami dameerkii lafihiisii fiiri meesha yaallaan lafihii oo dhabarca meeshaan yaal marka lafihiisi eeg oo fiiri kayfa nunshizuhaa kayfa sideebaan nunshizuhaa u kor yeelaynaa abuurista markaan abuurayno oo laftaan intaan laga soo qaadi waa la kor yeelay tan kalea lagu dhajini yani sidaasoo kale lafihii baa laisku keenkeenaya kayfa nunshizuhaa yani kayfa nunshizuhaa annajzu waxaa la yidhahdaa yani waxaa la yidhaha alirtifaac baa la yidhahdaa kayfa narfacu bacdaha ilaa bacdin lilixyaai sida aan qaarkeed qaarka kale ugu kor yeelayno abuuris la abuuro darteed mar fiiri baa la odhanaya adoo arkaayo eeg baa la leeyahy uma markaan sidaa yeelna dabadeed yani naksuuhaa aan u marash yani ugu dadayno bimacnaa nasturuhaa wey laxman hilibka aan ugu dadayno eeg baa la odhanaya lafihii baa la isku keenkeenay markii la joojiyey baa hilibkii la kor saaray uma markaasuu ilaahay noloshii geliyey subxaana wa tacaala qiraa'adaasi marka yani maaragtay ibnu kaiir yani waxaan ujeedaa kayfa nunshizuhaa waxa akrinayo waa caasim iyo xamza iyo kisaa-i yani iyo ibnu caamir ayaa waxay akriyaan kayfa nunshizuhaa bay akriyaan bizaayi bay akriyaan za ayaa la akriya ama quraada inteeda soo hartay ibnu kaiir iyo naafic iyo abu camar waxay akriyaan kayfa nunshiruhaa kayfa nunshiruhaa bay akriyaan kayfa sideebaan nunshiruhaa ay nuxyiiha aan u noolaynayna oo markaas waxa weeye waxaa laga soo qaatay ficilkay leeyihiin min anshara allahu lmayta allah wuxuu nooleeyey meydkii buu nooleeyey sida matala qur-aanka ilaahay ku leeyahy uma idaa shaaa ansharahu bimacnaa axyaahu wuu noolaynayo weyaan taasoo kale bay la mid tahay marka labada qiraa'aba laba qiraa'o mutawaatira weeyaan kayfa nunshizuhaa sida aan u koryeelayna lafihii bal eeg baa le markaan abuurayno uma naksuuha aan u dabooshiinayno oo aan ugu dadayno laxman hilibka aan ugu dadayno yani eeg wuu fiirinayaa waa ujeeda ilaahay baa sidaa u abuurayo u arkaya weeyaan intaa markuu ogaaday yani qudrada ilaahay subxaana wa tacaala awoodiisa asagiiyo la dilay uma la soo nooleeyey boqol sano halkaa ku jiray dameerkiisii oo hortiisa lagu nooleeyey oo baaba'ay raashinkiisii iyo cabitaankiisii oo aanan isbedelin oo sidoodii ah markuu arkay falamaa tabayana lahu falamaa tabayana markuu caddaaday lahu ninkii markay u caddaatay qudrada ilaahay subxaana wa tacaala markay u caddaatay wey allah inuu awood u leeyahay ixyaau lmawta markay u caddaatay oo arrinka uu arkay qaala wuxuu yidhi ninkii aclamu waxaan ogahay oo ka warqabaa ana allaha alle qadiirun allihii kale inuu yahay awood u leh calaa kulli shayin shay kasta kulligii alla awooday inuu yahay ayaan maaragtay garanayaa oon cilmi uleeyahay buu odhanaya aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiir shay walba inuu ilaahay awoodo oo awooda u leeyahay dadka dhintay inuu soo nooleeyo bal waaban arkay indhahaygaa ku arkay buu leeyahay sidaasuu ujeedaa weyaan marka yani arrinkan aayaddan waa aayaddii afraad oo in allah qof inta la dilo lasoo nooleeyo ee dadka adduunka uu ku tusay allah subxaana watacaala waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta tii shanaad ee ugu dambaysay suurat albaqara lagu sheego waa tan weeyaan waid wakti ka sheekee nebi maxamedo wadkur ka sheekee id wakti ka sheekee nabiyllaahi maxamedow qaala ibraahiimu nabiyllaahi ibraahim ou yidhi yani nabiyllaahi ibraahim baa wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygo arinii itusi kayfa sideebaad tuxyi lmawta kuwa dhinto aad u noolaysaa waxa dhintay sideebaad u noolaysaa allah ayuu itusi marka ru'yadani waxaa la yidhaahdaa waa ru'yadii basariyada ahayd ee ru'ya qalbiya ma aha tii qalbiga ahayd oo ogaanshaha bimacnaa cilmiga ahayd ma ahe aragtidii weeye oo yani maaragtay ru'yat alcayna loo jeeda itusi rabbiyo indhahayga aan ku arke kayfa tuxyi lmawta sidee baa dadka dhinto aad u noolaysa nabiyllahi ibraahim ayaa allah subxaana wa tacaala weydiistay inuu qudrada ilaahay arko adduunka ayada wax lagu noolaynayo inuu ilahay indhaha u saaro ayuu maaragta doonay weeyaan markaasaa su-aal loo jeediyey qaala allah wuxuu ku yidhi nabiyllahi ibraahim buu ku odhanaya awalam tu'min miyaanad rumaysnayn inaan awood u leeyahay dadka dhintay inaan soo nooleeyo miyaadan maaragtay arrinkaa ma rumaysnid miya saasaa la weydiiyey awalam tu'min biannii qaadirun cala alixyaa inaan awood u leeyahay dadka inaan nooleeyo wixii dhintay inaan soo nooleeyo kaa miyaanad maaragtay yani rumaysnaynoodan garanaynin sidaas su-aashaasa loo celiyey marka allah wuu og yahay subxaana watacaala nabiyullahi ibraahim inuu ilaahay rumaysan yahay qudradiisa laakiin yani jawaabtiisa aan rabaa in la ogaado weeyaan qaala marka nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi bala inaanan allah iyo rumaysnayn iska dhaafe waa rumaysanahay ay calimtu wa aamantu biannaka qaadirun calaa dalika waxaan ogahay oo rumaysanahay inaad awood u leedahay cidda dhimataa cid kastoo dhimataa inaad soo nooleyso awood baan ule inaad awood u leedahay ogahay rabbiyo walaakiinse waxaan su-aasha kuu weydiiyey yani su-aaltu kuwe waxaan kuu su-aashay liyatma'ina inuu xasilo qalbii qalbigayga inuu xasilo yani basiiro inaan ziyaadsado yaqiin inaan korarsado ayaan u jeedaa markaan arko wax la noolaynayo yaqiin inay iisii kororto unbaa rabaaye rabbiyo waad ogahay cid kasta ood maaragtay inaad awood u leedahay noolaynta wixii dhinto aad yani maaragta noolayso taa waan ogahay laakiin inaan ziyaadsado maaragtay cibro iyo yaqiin inay ii kororto unbaan doonayaa marka hataa durbadiiba hore laga tuso waxaa la yidhi qaala allah wuxuu yidhi isagoo nabiyullahi ibraahim la hadlayo fakud qaada ibraahiimow arbacatan afar min aayri shimbiraha xaggooda ka soo qaado afar shimbirood oo shimbiraha ka mid a soo qaado arbacatan afar min aayri shimbirta xaggeeda ka soo qaado afar shimbirood soo qabso sidaasaa la yidhi afar shimbirood soo qaado markaad soo qaadato fasurhunna ilayka fasurhunna ay udmumhunna soodun ilayka adiga xaggaada usoo dun yani maaragtay ilayka adiga xaggaada usoo qaado soo dun oo dhinacaada keen weeye bimacnaa soo kulmi xaggaadan usoo leexi weeyaan macnahaas mufasiriintu ay ku fasiraan fasurhunna bimacnaa udmumhunna waamil waamilhunna ilayka xaggaaga usoo leexi oo xaggaaga usoo dun waa la yidhaahdaa oo maxaa yeele waxay leeyihiin yani waxaa laga soo qaatay inay leeyihin ficilkani meeshay carabtu tidhaahdoo kaleeto rajulun asuurun hadday arkaan nin maaragtay qoortiisu sidaa u laaban tahay hadday arkaan bay waxay yidhahdeen rajulun asuurun idaa kaana maa'ila alcunuq marka luquntiisu qofku sidaa dhinac ama dhinaca u jeedo baa la yidhaha rajul asuura la yidhahda marka soo iilo xaggaaga usoo jeedi weeyaan saa usoo dun macnahaasay leeyihiin maxaa yeele waxay leeyihiin saara shaya yasuuruhu idaa amaalahu baa la yidhahda shaygii buu maaragtay iilay baa la ohan dhinac buu u leexiyey sidaasoo kalea loo jeedaa wey cabdullahi ibni cabbaas iyo cikrima iyo saciid ibni jubayr iyo abulaswad addu'ali markay aayaddan fasurhunna fasirayaan waxay leeyihiin fasurhunna ay qatixhunna bacda dabci markaad gowracdo dabadeed qatixhunna wey googo fasurhunna googo bay leeyihiin jarjar yacni shimbirihii baa soo qabatay waad gowracday jarjar marka hilibkoodii jarjar oo googo weeyaan macnahaasna way ku fasiraan yani culamada salafka ka mida markii fasurhunna la yidhaahdo ilaykada marka khubtii baa lagu tacalujinaya fasurhunna jarjar oo googo ilaykada marka waxaa weeye khud ilayka xaggaaga usoo qaado adoo yidhoo kale weeyaan marka halkaasaa lagu xirayaa bay leeyihin calaa kulli xaalin labada macnoba laba macnoo fiican weeyaan mufasiriintu marka shimbirahan lasoo qaato wax badan warar badan ay ka sheegeen afarta shimbirood qaar waxay leeyihin maalan waa digaaga oo maaragtay dhadiga ah qaar waxay leeyihin may waa diiqa weye qaar waxay leeyihiin waxa waa loo jeedaa qooleyda baasha la yidhahda alxamaama baa loo jeedaa qaar waxay leeyihin may taawuuska taawuuska shimbirka la yidhaahdo weye waxaasoo idil waxa weeye laa faa'iida taxta taxta tacyiiniha sheegisteeda la sheega oo heblo la yidhaahda wax faa'iida noogu jiraa lama arko maxaa yeele ibnu kasiir wuxuu leeyahay id low kaana fii dalika muhimun haddii arrintaan sheegisteeda muhiimad iyo dan ay ku jiri lahayd la nassa calayhi qur'aan qur-aanka noo cadayn laha oo sheegi lahaa buu ohanaya mar haddii ilaahay uu ka tegey oo shimbirla lagu gaabsaday annagana shimbiraan ku gaabsanayna sidaasaa wanaagsan weya marka afar shimbirood soo qaad afarta shimbirood gowrac markaad gowracdo yani hilibkoodii googoo markaad jarjarta dabadeed uma jcal uma markaa kabacdi ijcal yeel calaa kulli jabalin buur kasta kulligeed oo minhunna buurahaas ka mid ah buuraha hortiisa yaalay baa loo jeedaa buurahaas buur kastoo ka mid a jus-an qayb oo hilibkii ka mid ah yeel baa lale hilibkii shimbiraha yani hilibkuu isku dhex daray markaasuu juz ajzaa isku mukhtalifa ka dhigay markaasuu qayb halkaa saaray qayb xagga saaray qayb xagga saaray sidaas oo kale qaybihiibuu buurti u qaybiyey hilibkuu isku dhex jiro oo isku googo-an marka halkaa kala saarto uma adcuhunna uma markaas buuraha hilibkoodii qaybi qaybahooda aad saarto udcuhunna u yeer yani maxaa ugu yeeraysaa biasmaaihina magacyadoodii shimbir walbaba magaca u lahaa ugu yeer sidaas dheh marka nabiyullahi ibraahim inuu garanayo shimbirada waxay ahaayeen wuu yaqaanaa magacyadoodana wuu garanaya nooca ay tahay wuu garanaya hadday ama taawuus dhe ama shimbir dhe ama diiq dhe ama waxa doonta dheh magaca doonta qooley dhe waxaas ku magacow marka magacyadooda ugu yeer oo waxaad tidhaahdaa kaalaya dheh u dhawaaq uma intaas dabadeed udcuhunna shimbirihii u yeer biasmaa'ihina ugu yeer wey magacyahooda ugu yeer ya'tiinaka way kuu imaanayaan sacyan yacni ayagoo musricaad ahoo degdegay ayagoo kuwa degdegaya ah ayay kuu imaanaya israaca hadda looma jeedo degdegii ay lugaha dhulka ku soconayeen looma jeedo waxay leeyihin mufasiriinta almuraadu bisacyi hunaa alisraacu fi tayraana la yidhaahda yani duulista ayagoo ku degdegay markuu u dhawaaqay durbadiiba shimbir kasta intuu ilahay hilibkeeda isku celceliyey ba ayadoo haadaysa bay ibraahim xaggiisa soo aaday qudradii ilahay bay ka mid tahay allah waa uu nooleeyey subxaana watacaala marka musricaatin fi tayraan xagga duulimaadka ayagoo ku degdegayo ayay ku imaanayaan weeyaan marka udcuhunna ya'tiina kadaasi ya'tiina ficilkaas majzuumka ah waa udcuda jawaabteedii wey jawaab alamrigaasi weeyaan waclam marka waxaad ogaataa ibraahiimow markuu arkay arrintii ayaa waxaa leeya waclam ogow ana allaha alle casiizun allah amarkiisa uu qaalib yahay ou yahay laa yaglibuhu shayun cid ka adkaan karta lama arko walaa yamnacu walaa yamtanicu minhu shayun wax allah amarkiisa deeli karo yani wuxuu yani ku xukumo ka leexan kara lama arko waa allah casiizaho amarkiisa keliya uu soconayo wey xakiimun alle xikmada wey oo wax alla wuxuu jidaynayo wax alla wuxuu farayo wax alla wuxuu reebayo xikmu ilaahay u leeyahay subxaana watacaala wa xakiim weeyaan marka aayaddaana waa aayaddii shanaad oo ixyaa yani ixyaha ay ku jirtay ixyaa lmawta adduunka lagu nooleeyo weeyaan marka shantii aayadood oo suuraddan lagu sheegay intaba waa soo aragnay weeyaan mathalu ladiina mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آياتها لقد بلابه إلى ما أردتي أن كجارنو آه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان وحال لقاها ضياء الإنفاق في سبيل الله إلهي جد كيسة إن وحلقوا بحيوم آياتها صو إذل أرنتها أي كور رمائي nafaqada la bixinayana qofka markuu wax sadaqaysanayo ama sadaqo waajiba ha noqoto ama mid tatawuca ha noqotee oo wax dhiibayo ilaahay dartii inuu u bixiyo ayaa la doonaya allah dartii inuu u bixiyo baa laga doonaya noocaasoo marka rabbi subxaana watacaala ka warrami doonaa aayado badan oo uga warramaya allah wuxuu leeyahay mathalu ladiina kuwii xaalkoodii yunfiquuna bixinaayo amwaalahum xoolahooda dhiibayo oo bixinaya fii sabiili illaahi alle jidkiisa ku bixinayo dadka xoolahooda bixinayo allah subxaanahu watacaala jidkiisa ku bixinayo marka fii sabiili illaahi saciid ibnu jubayr oo kale wuxuu ku fasiraya fii taacati illah ilaahay taacadiisa ku bixinayo ayuu ku fasiraya makxuul oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay yacni bihi alinfaaqa fi ljihaadi من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك وحلو جيدا نفقدني وحوى جدك إلهي جهاد في سبيل الله وحلو بحيه حول يعني فرضه الله دياريه خبك الله ديار صنه تاسا لو جيدا انفاق وحلو ديه بيبا لو جيدا نفقدت وجهاد في سبيل الله بوليه marka wax alla wixii waxa soo galay ama jihaad ha noqdo ama sadaqo kale ha noqotee way kulminaysaa sida cabdullahi ibn cabbaas oo kale uu leeyahay wuxuu leeyahay aljihaadu walxaju jihaadka xoolaha lagu bixiyo xajka qofka uu xajinayo xoolaha uu ku bixiyaa yudacafu dirhamu fiihima ilaa sabcu mi'ati dicfin dirhamkii aad ku bixiso toddoba boqol oo jeer ayaa laguu laablaabayaa buu odhanaya marka macnaha waxa weye fii sabiilillah waa caam yeelayna jihaadkii baa soo gelayo isku diyaarintiisii iyo icdaadkii baa soo gelayo nafaqadii oo ama xaj ah ama daacada ilaahay ama sadaqo ah waxoo dhan way soo gelayaan zakadii waajibka ahayd baa soo gelayso kulli way noqonayaan weyaan marka dadkaasi yani xoolahooda ilaahay jidkiisa ku bixiyaahi kamatali xabbatin anbatat sabca sanaabila hadda kamatali xabbatin mataluna waan mubtadaysanay khabar loogama dhigi karo isagoo sidiisa ah kamatali xabatintan khabar loogama dhigi karo maxaa yeelay yani ma waa iskhilaafsayin isma waafaqsan yani dadka wax bixinaya tusaalahoodu waa xabad oo kale miyaa la odhan karaa maya marka waa laabudda min mudaafin min taqdiiri mudaafin in marka meeshaan wax lasoo qadarto waa laga maarmaan mudaafin ha soo qadaran oo masalan aan rahno mathalu nafaqatihim kuwaa nafaqadoodii mu'miniinta ay mathalu nafaqati aladiina yunfiquuna fii sabiili illah wax bixintooda dadka ilaahay jidkiisa wax ku bixinaya wax bixintaasi xaalkeeda iyo tusaalaheedu wuxuu la mid yahay kamatali xabati hadda macnihi waa toosan yahay sooma jeed infaaqii ayaa kamatali xaba la mid ah wax bixintii ayaa kamatali xabatin ah amase inaad tidhaahdid kamatali xabatinta meesha ka dhayso mathalu nafaqati aladiina yunfiquuna fii sabiili illahi kamathali zaarici xabatin mid xabad abuuray oo kaleeta xabad geleya ama masaga ama beriisa abuuray oo kale buu la mid yahay sidaasoo kale inaad tirahdid weya kamathali xabatin nafaqadaasi waxay la mid tahay kamathali kamathalin xabatin xabad oo kale bay la mid tahay ama inaad sidiisa u dayso tirahdid mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah ilahay jidkiisa ku bixinaayo kamathali zaarici xabatin ayuu la mid yahay marka macnihi waa ismutaabaqaynaya qof xabad abuuray oo kale mathalkiis buu la mid yahay weya xabadaasoo ambatad hal xabaad galeyabaad dhulka intaad aas qodqoday baad ku aastay geedkii baa soo dhashay markuu soo dhashay yuu sabuullo bixishay toddoba sabuuluu bixiyey halkii sabuulba boqol xabaa fuushay markaas waxa weye toddoba boqoloo xabo ayaa xabadka ilaahay uu fadli kuu saaray oo hal xabaad dhulka ku aastay wey baa toddobadaa boqoloo xaba rabbi kaaga soo saaray wey marka yani waxay la mid yihiin nafaqadoodii waxbixintooda siduu ilaahay u barakaynayo u laablaabayo kamathali xabbatin xabad oo kaleeto oo ambatad soo saartay sabca sanaabila toddoba sabuul soo saartay oo kaleu la mid yahay toddoba sabuul ayaa geedkan uu soo saaray fii kulli sumbulatin sabuul kasta kulligii dhexdiisana waxaa ku sugan miatu xabbatin boqol xabadood baa sabuul kasta saaran marka halkii xabo toddobadaa boqol oo xabo ayuu ilaahay ka keenay marka nafaqadaada markaad hal shilin bixiso toddoba boqol oo oo maaragtay shilin ayuu ilaahay wax lamid abaalkaada ka dhigaya tawaabtaada uu kugu siinaya wy bimacnaa toddoba boqol oo jeer baa lagu laablaabaa weeyaan saasaa loo jeeda halkaa marka ibnu katiir markuu fasirayo wuxuu leeyahay waxa weeye waa mathal mathal hada mathalun darabahu allahu tacaala لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته فإن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف سلاس أرنية مركا ومثل تصارع الله سمينيو ثوابتيس إنه دفك الله أبلاري أجرقيس تسينيو دفك إلهي جدكيس وحكم بحيو ومارت الرضاح إلهي الرابنتيس درتيدنا أبحيو إنه مارتي يعني طبن جير الله أبلاري التدوب قرن جير الله أبلاري oo ajrigooda siinaya bay daliil u tahay weya marka sadaqada qofka markuu la baxo oo ibtiqaa'a mardaati illaahina uu bixiyo liajli illaahi ilaahay ridihiisa darteed inuu rabbi ka raadi noqda uu u dhiibaayey toddoba boqoloo jeer baa loo laablaabaa waa sidaas weeyaan sida xadiidka saxiixeynka ku jiray can abi hurayrata radia allahu canhu bukhaari muslim ba ay warinayaan qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaa wuxuu yidhi من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل يعني وحولي النبي عليه الصلاة والسلام قفك صدق يستتمر أو كلا وحلا مذا تمر حق التمر يعني حبة تمير وحول لك موكلة هذا صدقي سديد لكن من كسر الطيب على الربا حوراء حرام كشقيسين كبح السوق هي الربا مركز ولا يسعد إلى الله إلا طيب الله وحقه أقبله وشيء طيب كان حلاشة وحرام إلهي صدقه ما أقبله صدق حرام لك صدقيسي الله أقبل ما يقبل markaas wuxuu yidhi faina allaha yataqabbaluha biyamiini allah gacantiisa midig ayuu ku aqbalaa oo ku qaataa uma yurabbiihaa yani nabiga yamiinu u sheegay nabiyullaahi maxamed allah yamiin buu u sheegay yamiinta la sheegayaa midigta teen oo kale ma aha allah yamiinuu leeyahay taliiqu bijalaalihi cadamadiisa iyo weynankiisa u codtanto teen oo kalena aanan ahayn aanan garanaynin anaga xaqiiqadeeda weeyaan marka يمينتي سجعنتي سمدك أيها رب سبحانه وتعالى وأقبلها ثم يربيها لصاحبها وأكر بيا وأبرباريا وأبضيا قفك تمرت وحلمتها صدقيستي أيها أبرباريا وأسيادنا ياوي وأكر دنيا كما يربي أحدكم فلوه سنة إذن كبا يعني مد إذن كمدا درمان كيسا أما فرس يركع سنة أو أبرباريا وأكريا ومارتو عالتيا وكلم oo u weyneeyo ayuu rabbi u weyneynaya weyaan sidaasaa loo jeeda xataa takuuna mitla jabal sadaqadii yartahay timirtii buur oo kale uu ilaahay kaaga dhiga ajrigeedii oo kugu siinayo marka sadaqadu waa sidaas weeyaan sidoo kaleeto xadiid imaam axmed imaam muslim iyo nasaa-i ay warinayaan can abi mascuudin radi allahu canhu wuxuu leeyahay abu mascuud ana rajulan tasadaqa binaaqatin makhtuumatin fi sabiili illah nin baa wuxuu sadaqaystay hal uu maaragtay soo hogaamiyo salka ka soo duray ka soo muday oo xargii hoggaanka ku soo jiiday ayuu jidkii ilaahay ku sadaqaystay yani jihaad fii sabiilillah ku sadaqaystay weeyaan in lagu in lagu duulo faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna wuxuu yidhi لتأتين يوم القيامة بسبعة بسبعمائة بسبعمائة ناقة مخطومة ما أنت قيامها هل وحا صدقيستي هل جيرة أيا صدقيستي toddoba boqol oo geela oo maaragtay ayagana sanka ka duran ayuu ilaahay kugu ajrigeeda kugu siinaya maalinta qiyaamaha iyadoo wadatanay la imaanaysaa buu odhanaya marka yacni sadaqada qofka markuu ikhlaas ilaahay darti u bixiyo waa arki doonaa riyaa iyo sumca haddaa u bixiso aayadaha ka dambeeyaan ku arki doonaa ha lagaa sheego hebel waa maaragtay yacni ha lagu ammaano waa deeqsi iyo haddaa u bixiso iyo haddii intaad wax siiso aad dadka dhib ka dabageyso ood maaragtay dadka dhibto inaad waxba ajr ka helaynin laakiin haddii aad ilaahay dartii u dhiibto inaad ajri ka helayso sidaasuu rabbi noo sheegaya wy fii kulli sumbulatin sabuul kasta kulligii waxaa dhexdiisa ku sugan miatu xaba boqol xabaa ku sugan marka toddobadaas boqol ayuu ilaahay ku abaalmarin wallaahu alle yudaacifu wuu laablaabaa liman yashaau waxadkuu doono ayuu ajr ajrigiisa iyo sawaabtiisa ayuu u laablaabaa weeyaan waa qofka ikhlaaska la yimaado ilaahay darti ula jeedo yani maaragtay aanan alman walaada ku darin riyaa iyo halagaa sheega aanan u samaynin ka ilaahay waa u laablaabaa weeyaan wallaahu alle waasicun allihii khani ah wey alle deeqtoon wey yani waa la yidhaahda ama waasicun ay waasi waasicu lfadli fadligiisa mid uu ballaaran yahay weeyaan aada u wen yahay wey caliimun allihii og oo cilmi lahoo qofka in loo laablaabo oo mudaacaf la siiyo يعني مارت متيستي أحد الله وقرنا يا قفكاتي قفكان متيسنين وكقرنا يا وين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا, ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولنا فقدي وحبحن تبان كجرنا الذين تتكي وصامرنا وحوي نفقنا إنه بحي في سبيل الله ابتغاء مرضات الله بان سو مرنا الذين مركز ددكي ينفقون بحنايو اموالهم حولهودا ديبي في سبيل الله الله جدكيسا كو بحنايو والهي جدكيسا اي كو ديبيا مركي كو بخيان ثم يعني مركي حولها ديبان ثم ديبستا دبدي لا يتبعون انا راعين منا galladaysi aanan raacinin iyo mana sheegasho walaa adan dhibna aanan raacinin oo dadkay sadaqada siiyeen aanan dhibin lahum dadkaasi waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda bay leeyihiin sawaabtoodii ayay leeyihiin waxay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtii bay ku leeyihiin oo jannada ilaahay ah subxaanahu watacaala walaa khawfan cabsina calayhim dushooda ma aynan ahaanin oo kama baqaan yacni maaragtay mustaqbalkooda waxa soo socda wax cabsiya ka baqayaan lama arko way zamankooda soo qaabilayo kama baqaan walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugooda oo wixii ay ka soo tageen zamankii soo dhaafeenna wixii soo dhaafay kama murugoodaan adduunka waxay kaga soo tageen maxaa saa u yeeli weyneen kuma qoob maaragtay kama murugoodaan tiiraaye iyo iyo maaragtay murugi kuma dhacdo weeyaan marka yacni sadaqada markaad bixinayso horta fii sabiilillahi inaad ku bixiso waa midda koobaad weeyaan oo taacada ilaahay oodan meel macasiya oo rabbi uu kaa reeb inaadan ku bixinin midda labaad waa inaadan raacinin almannu waaladaa labadaas inaadan raacin baa la rabaa manni maxaa la yidhaahdaa aladaana maxaa la yidhaahdaa manniga waxa weeye culimmadu waxay ku tacriifiyaan dikru nicmati calaa macna tacdiidi lahaa qofkii baad qof madaxsaan u samaysay sadaqaad siisay xoogaa baad siisay inaad marka ka sheekayso maanta oo dhanba hebel saasaan u yeelay waxaasaan u galay saasii saasaa kuu yeelay ama asagoo hortiisa ka da ama maaragtay isagoon kula joogin badde haddaa doontide yacni nicmadii sheegisteedii ayaa la yidhaahdaa oo masala qofkiiba waxaa ku leedahay alam uxsin ilayka bi zamanin kada wa kada miyaanan aniga wanaagga kuu samaynin maalin heblaayo iyo maalin heblaayo sidaa iyo sidaa miyaanan kuu yeelin taasaa manniga la yidhaahdaa weya yacni ixsaankii ou galay ayuu tirtirinaya ixsaankii ou galay ayuu tirinaya marka mannigaas ood qofka markaad wax siiso aad ku abaal sheegato waa abaal sheegasho wey saasaan kuu galay saasaan kuu yeelay waxa aad tirahdid kabaa'irtay ka mid tahay dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay sida nabiyullaahi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam uu noogu sheegay fii saxiixi muslim xadiis ku sugan can abi dharrin radi allahu canhu wuxuu leeyahy qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayhi halaatatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim saddex nooc oo dadka ka mid a allah subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha lama hadlo kalaam naxariisla kulama hadlo ma eego oo nadaro raxmad ay ku jirto kuma eego fiiro ay raxmadu ku jirto kuma eego mana dahiro bal inuu dahiro iska daaye cadaab aliimaho waxanuujiyo ayay alla agti ku leeyihiin waa kuway saddexdaas waxaa loo hormarshay almannaanu bimaa acta qofka wuxuu dadka siiyo ku galladaysto oo ku abaal sheegto oo yidhaahdo saa iyo saasaan kuu galay ayaa ugu horeeya weeyaan waxa ku xigo walmusbilu izaarahu qofka yani maaragtay maradiisa dhulka ku jiido yani qamiis buu wataa dhulkuu ku jiida anqowga wixii ka hooseeya isbaal la yidhaahda surwaal buu wataa yani anqowgiisa ka hoos mariyey taasna ilaahay lama hadli doono musbilaa la yidhaahdaa maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi yani maa asfala min alkacbayni fi nnaar wixii labada anqow ka hooseeya qofka naar bay sabab ugu noqonaysaa wey kan saddexaad waxaa weeye walmunafiqu silcatahu bilxalifi lkaadib qofka socodsiiyo badeecadiisii waa ganacsada wey badeeca buu leeyahay badeecadii in laga gatuu rabaa markaasuu dhaar beena buu ku dhaaranay bilxalifi lkaadib wallahi sidaa iyo sidaa wey wallahi badeecadeeda sidaa iyo sidaa wey wax waxaan jirin ayuu rabaa in looga iibsado dadku ku aaminaan magaca ilaahi ujeeda saddexdaas allah mana la hadlo maaragtay mana fiiriyo fiirad naxariisay ku jirto mana tahiro cadaab aliimana way leeyihiin wey marka almannaanu bima actaa wey maxal shaahidkeenna weeyaan aladaa waxaa la yidhahdaa yani waxaa la yidhaahdaa yani culammadu ku sheegaan aladaa alsabu waaltacyiiru waaltataawulu yani intaasoo dhan bay ku fasiraan waxaa la yidhaahdaa qofkii baad wax siinaysaa masalan qof baa wax ku weydiista markaasaad yani dadka nooc soomaalidooda ka mid yihiin markuu qofku ku xaro wuxuu ku sheegi karo uu ku sheego oo wuxuu ku dhihi karo ku yidhaahdo dabadeedna wax siinaya oo leey qaado org oo ku dhimeeda baasha la yidhahdo kaleeto ay dadku dhacaan taasoo kale weeyaan yacni noocaasoo kaleeto waxaa la yidhahdaa waa ada wey dhib wey qofkii yani maaragtay shito wey dhibaatuu la kulmaya tataawula la yidhahdaa ood qofkiiba liido ood inaad ka sarrayso aad iska dhigto oo isaguna kuu baahan yahay noocaasoo kaleeto waxa weye nooc aada u xun wey sadaqadaaday burinaysaa weya marka almanu waladaa sadaqadaada wax kasoo qaad male qofka hadduu sidaa ku bixiyo waxa uu ilahay agtiisa ka helay lama arko wey waana arki doonaa aayaddaanu ilahay noogu sheegi doonaa ya ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladaa buu ilahay leeyahay subxaana watacaala ha ku burinina sadaqooyinkiina sheegsheegasho iyo dhib aad dadka dhibtaan ha ku burinin bay oranaya maarata allahna leeyahay weya marka sadaqadaada waxaa la rabaa ina inaad almanu walada aad ka ilaaliso riyaa iyo status inaad ka ilaaliso baa la rabaa markuu intaasi ka ilaaliyo allah wuxuu siinayaa sawaabtiisa agtiisa ka siin lahum ajruhum cinda rabbihim rabbigooda agtiida yani maarata ajrigooda sawaabtooda kuleeyihiin oo sawaabtaas loo jeeda jannada ilaahay subxaana watacaala ajrigaas waa jannada ilahay wey jannada ilahay wax ka weyn oo la helana ma jirto weeyaan walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsina dushooda ma ahaanin yani wixii mustaqbalkooda kama baqaan mar hadday jannada ilaahay haystaan cadaab iyo wax murug keliya midna ma arkayaan walaa hum yaxdanuuna kuwa adduunka waxay kaga soo tageen ka murugoodana ma ayan ahaanin wey qawlun macruufun wamakfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuha ada qawlun hadal oo hadal macruufun wanaag lagu yaqaano oo macruuf oo la garanayo iyo wamakfiratun dembi dhaaf dhaafid oo qofku markuu yani wax aad maarata xaggiisa ka tirsanayso aad ka sii jeesato makfira la yidhaha iska dayso ayaa khayrun khayr badan min sadaqatin sadaqo oo yatbacuhaa uu raacayo adan dhib uu raacayo yatbacuhaa adan sadaqo markaad qofka siiso dhib aad kaay raacayso ka daba tegayso qawlu macruufa wamakfiratun baa ka khayr badan weya marka qawlun macruufun wa makfiratun laba nakiro wey qawlun waa la nakireeyey waana la murtadaysa icraabo badanay sheegsheegaan oo makfiratunta wa makfiratunna murtado labaadan ka dhiganayna hadda waxaad ogtiin mubtada waxaa la yidhahda markay nuxaada ka hadlayaan hadduu munakar yahay isimka hadduu nakiro yahay laa yajuuzu libtidaau bihi in hadalka lagu bilowdo mubtada laga dhigaayo ma banaana leanna hadda qawlun waa munakar wey wa makfiratunna waa nakiro wey mucaraf ma ah laakiin waxaa la yidhaha haday musawaq leedahay oo wax baneeya uu jiro waa banaantah sida ibnu malikba fi kitaabihi alkhulaasa uu ku leeyahay ibnu malik alandalusi walaa yajuuzu biibtidaa'i nakira maa lam tufidka cinda zaydi namira wuxuu leeyahay ibtidaa nakira ma banaana buu leeyahay maa lam tufid laakiin hadday faa'iide jirto waa la ogolyaha wy ka cinda zaydi namira buu kuugu midaali keanana hadda waxa weeye wahal fatan fiikum fama khillun lana warajulu min alkiraami cindana oo kale buu le warajulu min alkiraami cindana rajulkaasoo min alkiraami waa la sifeeyey sifadaas waxay tustaa yani musawiqaadkay ka mid tahay mubtada waa lagu ogol yaha layidhahda hadda qawlun qawl qawlkaasoo macruufun waa la taksiisiyey sooma jeed sifaa lagu taksiisiyey wa makfiratun daafid ayaa oo iyadana sidoo kale macruuf wa makfiratun waa cadfi baa la yidhaha iyadana waa cadafka oo qawlu macruufinta lagu xiray cadafkaasaa musawiqiisa ka dhigaayo weyaan dhaafid ayaa khayrun khayr badan min sadaqatin sadaqo oo yatbacuha uu raacayo adan dib uu raacayo marka makfirada yani qawlu macruufka horta maxaa loo jeedaa waxaa la yidhaha waa kalima tayiba qofka saa'ilka wax ku weydiisto hadaad haddaad wax u heli karto wax sii hadal wanaagsanna ku dheh haddaadan u heli karin oodan sadaqo u heli karinna hadal wanaagsan ku dheh yani maaragtay yani ilaahay yuwasic allahu calayka allaha kuu waasiciyo dheh sidaasoo kale dheh walaalow maaragtay yani hadal kelimado oo maaragtay kelima tayiba oo walaalkaa qalbigiisa suruur gelisa muslimka inaad ku tidhaahdid baa la rabaa qawlu macruufin taasaa loo jeeda waa kelima tayiba ama maaragtay yani maaragtay waxaa loo jeedaa bay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa qawlu macruufka waxaa loo jeedaa alraddu ljamiilu lisaa'il hadal wanaagsan inaad qofka ku weydiisanaya aad ugu jawaabto taasaa loo jeedaa marka makfiraduna waxa weeye dadka wax weydiista dad kamid a waa dadku laftiisu waa kala dalci duwan yihiin dad qalqalabsanaa jiro dadka markay wax weydiinayaan si dhib ah qofku wax u weydiinayo ama hadalkaa ku celceliyo ama mar walba ha u yimaado oo qofka ilaah u kala xiro markaasoo kale oo dhib ka dareentana makfira lagaa rabaa inaad faraha ka qaadid hadalka hadalka kulul oo kugu yidhaahdo afcaasha uu samaynaya uu kugu dhibayo qofka wax ku weydiisanayo wax kasoo qaasa u yeelin cafi kasii jeeso sidaasaa loo jeeda tasaamux baa la rabaa wey marka wamakfiratun ay kafrun can dulmin qawliyin aw ficliyin intaba waa la yidhahdaa weya يعني hadal ama ficil wuxuu kugu sameeyo daafida aad qofka iskaga dayso faraha uga qaado weeyaan wax ku dhibaya baad kala kulmi markaasoo kaleeto kelimad wanaagsan ku dheh maxaa yeelay iyada lafteeda sadaqa ah haddaana waxba haynin soomaaha nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkalimatu tayiba sadaqa kelimada tayibka waa sadaqa wa iyada sadaqa ku ah wey marka inaad macruufka shayga wanaagga la yidhaahda adiga marna ha yeehaysano walow kelimada tayibaka walaalka oo gashaashnimo aad ku kaadishay baa allah ka dhigo maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam waata uu leeyahay xadiidkiisii laa taxqiranna min almacruufi shay-an shayga wanaagga la yidhaha waxba haka haka- ha ka xaqirin haliidin kani macno ma laha dhihin walow an talqa akhaaka biwajhin sadaq walaalkaa weji furfuran ba inaad kula kulanto haddaad waxba u haynin weji furfuran kula kulan maaragtay dalci wanaagsan kula dhaqan waa sadaqay noqonaysaa weeyaan marka qowlun macruufun wa makfiratun dhaafid oo walaalkaa yani wuxuu ka dhacdhacay saqadaadkii aada u dhaaftahay khayrun mid khayr badan wey min sadaqatin sadaqay ka khayr badan tahay sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacayo ada dib uu raacayo sadaqa qofka lagu dhibay oo markuu yidhaahdo aad kalimaad munaasab ahayn aad ku dhibayso oo qalbigiisa aad xanuujinayso hadalkaasaa ka khayr badan adoon waxbaba siinaynin taa weeyaan wallahu alle haniyun allihii deeqtoon wey oo addoommadiisa ka deeqtoon sadaqaadkoodii waxay bixinayaan aanan u baahnayn addoommadiisao dhan alla waa ka deeqtoon yahay xaliimun alla dulqaad badan wey yacni maaragtay maca kamaali ghinaahu asaga oo haninimadiisa ay kaamil tahay haddana iyo siismadiisa ay tahay yaxlumu can alcaasiina dadka caasiintaa wuu u dulqaataa allah walaa yucaajiluhum bilcuquuba cuquubadana kuma soo dedejiyo marka waa alla xaliimow intaasaa lagu kufrin intaasaa ilxaad lagu samayn intaasaa macaasi lagu samayn intaasaa awaamirtiisa la khilaafin haddana ilaahay yaxlumu waa dulqaataa marka alla xaliima weeyaan oo dulqaad badan weeyaan يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا ذكي مؤمنين تأهايو مؤمنين تي الله رسولك وذر ميسنايو لا تبطلوا صدقاتكم صدقوين كينا هبورننا صدقدينا هيسكبورننا ويا مركا يعني إبطالك وحلوجه ذا إذهاب أثرها وإفساد منفعتها sadaqada markaad dhiibanayso waxaad rabtaa in aad ajar ka heshid waxaad rabtaa berrinta qiyaamaha oonan maal iyo tijaare iyo camal la samaysana aynan jirin inay ku anfacdo sidaa darteed ha iska burin hadda inta adduunka joogto manfacadeedii ha ka hortagin waxtarkeedii waxtarkeeda ha iska hor- ha iska hortaagin weeyaan laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina aad bixinaysaan bilmanni galladaysigii iyo mana sheegashadii abaal sheegadkii ha ku burinina waladaa dhibkii haddaan soo sheegnayna ha ku burinino dadka aada waxsiisaan ha dhibinina weeyaan kalimaad dhibaha qalbigooda dhibahay yani cadalkiina ha ku burinina kaladii kaladii yunfiqu maalahu ri'aa annaas tiibaa marka la fasiraya seena u burinayeen camalkaada aada u burinaysaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aa annaasi yani ibtaalan laa tubtilu sadaqaatikum ha burinina ibtaalan burin ha burinina way yani kaaftani waa nactun limasdarin maxduufina la yidhahda nacti meesha ka go-an ayay waxay u tahay yani maaragtay waxaan ujeeda masdar maxduufa meesha ka go-an ayay nacti u tahay kaaftaasi weeyaan sifay u tahay weeyaan ibtaalan burin ha burinina oo yani maaragtay kaladii ka ibtaali ladii kii burintiisii oo kale la mid ah kii burintiisii xoolihiisa sadaqadiisa uu buriyey kaasoo yunfiqu bixinayo maalahu xoolihiisi maalahu xoolihiisii dhiibayo ri'aa annaasi dadka istutuskooda uu istutusayo darteed u bixinayo sida uu xoolihiisa u buriyey sadaqadiisa u buriyey idinkana sadaqadiina ha u burinina weeyaan marka saddex shay baa nala ka reebay bilmanni waaladaa inay sadaqada buriso waa naloo sheegay almannu waaladaa inay sadaqada ku burto waxay kaloo ku burtaa ri'aa annaas riyaa naas waxaa la yidhahdaa qofkaan ilaahay degti waxba uma dhiibaayo wuxuu u bixinayaa wuxuu dhiibayo hebel waa deeqsi ha lagu yidhaahdo muujeeda xoolaha wuxuu u bixinayaa ha lagu ammaano sifaat wanaagsan ummadda ha kaa sheegto sifaat aljamiila tilmaamo wan wanaagsan ha lagaa sheego wallahi waa sakri weeye waa maarata waa nin haniya weye waa nin waxaa maarata maxaa la yidhaha deeqsiya weeye ha lagu yidhaahdo daraaddeed ayuu xoolaha u bixinayaa marka kaasoo kale ha la mid noqonina لا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي laa tubtiluuha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiini bilmanni galladaysi ha ku burinina waladaa dhib oo qofkii saa'ilka ahaa la dhibo wax weydiisanaya la dhibana ha ku burinina ibtaalan burin ha burinina oo ka ibtaali ladii يعني كالذي قال الذي في برنتيسي يراعي استتسيوي ينفق ماله رياء الناس ينفق ديبي ماله حوله سديبي رياء الناس دك استتسكو درتين وبحينيو كاسو كالسد أبوري صدقني سأبورتي إذن كان أبورينينا أيو الله لي سبحانه وتعالى كاسو وليب ولا يؤمن عن رميسنين بالله الله عن رميسنين واليوم الآخر ما لنت آخرنا عن رميسنين هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر كافر كي كلية لو نجد قال كي كلية ما لأن قال كي صدقية مقبول بما بأعبا مركو هرب الله ما أقبله وهذا كافر لأن صدقة هذه عبادات هذه طاعة هذا اللي أقبرها يوحي بكل حرام داي فالإيمان بالله إلا كي يدروا ما يشيك حرام مركو قف كاسو كروح كبولي مركو هرب حوار بح كبولا ما بح يستمع وجد ذو كافر لكن هذا وحلوجه ذا منافقين تلوجه ذا kuwan hadda laga hadlaya waa dadka munaafiqiinta ah ee muraa'iinta oo wax istutuso dadka istutusayo maxaa yeele riyaaga laysat min afcaali lmu'miniin dadka mu'miniinta afcaashooda ka mid maaha bal waxa weeye min afcaali lmunaafiqiin munaafiqiinta afcaashooda wey cibaadadooda dadka istutusaan yani maaragtay sadaqadoodaba istusaan iyo wixii lamid ah wey waa camaasha ay munaafiqiintu leedahay wey walaa yu'minu aan rumaynaynin بالله الله صوابت الله عن رميني ولا في اليوم الآخر الله ي ي ي ي آخر عن رميسين حير هدو الله ي آخر رميسين ومؤمن أو يهي صدق ليس إلهي تبكي سورة بحرا ماركسة رياء الناس ولما يمادوا ذاتك متصن مركا رياء أو حال إلى هذا والشرك الشرك الأصغر نبي صلى الله عليه وسلم المامي رياء أو حال إلى السوتسكا والشرك شرك يرويا يعني معصية كبيرة هو وشرك يا شرك الأصل كمعصية كبيرة أيو نقرة يا ويا كاس أيو لميديا مركز الله حيري فمثله يعني كاس وحب حين يعني حال كيسو وحو لميديا كمثل صفوان يعني فمثله أي فمثل صدقته وفمثل إنفاقه بحنتي مثل كده تسارحه xoolaha uu dhiibaya tusaalaheedaahi ka matali safwaanin dhagax oo kale buu la mid yahay dhagaxaasoo calayhi dushiisa ay tahay turaabun carro ay saarantay ciid baa saaran dhagaxaasoo fa afaabahu oo ku da-ay ou asiibay waabilun roob weyn oo ku da-ay oo kolkaas fa tarakahu roobkii uu ka tegay uu ka ehaysiiyey saldaa dhagaxii mid sisib ahoo carradii dul saarneed oo dhan oo ka qaaday ayuu la mid yahay weyaan kaasoo kale buu la mid yahay marka safwaanka waxaa la yidhahdaa waa jamcu safwaanatin safwaanatin ayaa safwaan lagu jamciyaa sida uu akfash leeyahay weeyaan safwaanatuna waxaa la yidhahdaa asafwaanatu alxajaru waa dhagaxa loo jeedaa weeyaan waabilka hadda waxaa loo jeedaa almataru ashadiidu roobka markuu aad u badan yahay ayaa waabil la yidhahdaa roob aad u weyn waabil baa la yidhahdaa hadduu yar yahayna dalli baa la yidhaha waa arki doona insha allahu tacala roobka khafiifka dalli baa la yidhahda marka almatar shadiida la yidhahda saldigan hadda naloo sheegayna bimacnaa waxaa loo jeeda alxajar alamlas alamlas aa la yidhaha midka sisifta ah aladi laa shaya calayhi wax dul saaran aynan jirin ayaa saldiga la yidhahdaa weya marka yani wuxuu la mid yahay nafaqada uu bixiyey oo kale tusaalaha uu alla nasiiyey wuxuu la mid yahay uu yidhi qofka sidaas maaragtay بالمن والأذى يعني ما رأت ورياء الناس قسم أيه حول من نقنية قف مال تجحا وعيد كر سارن تهي أم ليي إنه حصة صاري حضو أبورتين حصة صارية ومرك أبورك مركو كري لي راب انتو قيمي راب وين انتو كد أي إيدي يضم وققع حماشة وقصة بحي فكشي يصيب وهو صافي أبا صهري وواحد شيء صارن أهل أرك wax ka soo baxaya ma laha marka sidaasoo kale buu camalkiisii sawaabtiisii ay noqonaysaa weeyaan wax uu ka helaayo sadaqada uu dhiibtay lama arka buu rabbi leeyahay subxaana watacaala laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu laa yaqdiruuna ma awoodaan ma awoodi karaan laa yaqdiruuna ma karaan oo ma awoodaan calaa shayin wax un mima kasabuu waxay kasbadeen shayna ma awoodi karaan waxay kasbadeen wax ay ka heli karaan lama arko yacni waxaa loo jeedaa waxa ay sadaqada xoolaha ay dhiibeen laa yantaficuuna bimaa facaluuhu riyaaan waxay riyaa u sameeyeen ay u sameeyeen yani isku tus darteed waxa sawaab ah iyo intifaac ah iyo ajri ay ka helayaan ma jira unbaa loo jeedaa wey wallahu alle laa yahdi ma hanuuniyo alqawma alkaafiriin gaalada kuwa dadka kaafiriinta ah oo xaqa diiday xaq diidayaasha ah allah ma hanuuniyo marka aayadan oo ya ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum هي آيات كحكت ونركب دون مثل, مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله هي آيات كتم بيس كسي حكت أن يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل صدح تصالة ورب سمينا يا سبحانه وتعالى صدح لا مثل وصدح مثل آت ياد عجبها مثل كوبات ومثل المرائين المنافقين كو هذا كسو هذا يا أيها الذين آمنوا xalkooda dadkaas yani alla istutus yani sadaqadooda dadka istutusayo oon alla iyo yowmal aakhira rumaynteed aanan wax u dhiibaynin dadkaas xalkooda wuxuu ku miitaaliyey allah yani tusaalahaasuu na siiyey yani qof u maleeyey dhagaxan korkiisa ciidda kor saaran inay usoo saarayso laakiin haddana roobka intuu yimid baa ba'shay wax uu ajrigii wuxuu ka helaya lama arko masalka koobaad kaas kan labaad waa mathalu ladiina oon arki doono aayadda ku xigtaay tusaalaheedu waxa weeye dadka camalkooda iyo sadaqaadkooda ilaahay dartii u sameeyo oo aanan manni iyo adaa iyo dhibna midna aanan samayn iyo riya midna aanan samaynayn camalkoodaasi marka wuxuu la ku miisaalinaya allah wuxuu kalana dhigaya qof meel beer maaragtay aada u sarrayso beer aada u sarrayso dhul sarreeyo murtafic xoogaa ah dhul sarreeyo qof beertay oo kale buu la mid yahay hay dhulka markuu sarreeyo waxa weeyaan waxbuu soo saaraa roobku waa ku badan yahay dhulka sarreeyo oo dhulka hooseeya waa kaga roobku waa kaga badan yahay midda labaad qoraxdii iyo hawadii iyo wax ka celinayo geedo iyo buuro iyo midna lama arko kaasoo kale beertaas marka waxay soo saartaa beeraha kale markii loo eego labalaabay miraheedu ay dhashaan weeyaan miraheeda aada u badan marka kaasna ajrigiisii adcaaf mudaacafa ayuu rabbi siinayaa waa mu'minka mukhliska oo ibtiqaa'a mardaat illahi wax u bixiyo weeyaan aayadda ugu dambaysa ayawadu axadukum oo saddexaad wuxuu rabbi kaga warramayaa yacni masalka oo qofka saddexaad loo yeelay waa dadka ilaahay jidkiisa wax ku bixinayo ilaahay jidkiisa ayay xoolahoodii ku bixinayaan ilahay dartiibuu u bixinaya laakiin wuxuu ka dabageeyaa almanu waladan dadkiibuu dhibaya waa ku galladaysanaya waxbuu sheegaya noocaasi ayadana ka hadlaysa camalka inuu burinaayo siduu u burina waa la arki doonaayo waxay kamid masal wuxuu ka dhigay tusaale uu alla u sameeyey qof beer yacni maaragtay timir iyo cinab iyo kulli ku abuurtay miro kulligiis shay kasta oo timaarta ka mida abuurtay oo kaleo la mid yahay oo weliba haddana isaguna uu nin duqaya nin waayeelaho da-ay u timid awlaad yar yarna uu leeyaho carruurtiisu ay yaryar yihiin isla markaasna yacni da- da- way haysaa oo asaga daartii kama shaqayn karo ilmo uga shaqeeyana ma hayo oo carruurtiisu waa yar yar wey isla markaasna yacni maaragtay markuu dhibkii dadka u geystay dabayl dad wadata intay timid daartii oo u baxday oo miraheedii inuu gurto rabo eber ka dhigtay oo baabi'isay yacni qofka saaxibul ciyaalka ah haddana waayeelka oo aan kasban karaynin xoolihiina dhaafay oo caa'ilka oo faqiirka ah xalkiisa seebuu noqonaya waxaan aada u dhib badan wey marka kaasna masalkiisa sidaas oo kale ayuu rabbi ku samaynaya waan arki doona insha allahu tacaala hada wabillahi tawfiiq sal allah wasalam ala nabiyina maxamed wa ali